halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiis ah bisha luuliyo waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo bogga v o a somali dot com idaacaddeenna saaka waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimona waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka maleeshiya oo ka hadlay arrimo ku saabsan dhibaatooyinka ay soomaalida kala kulmaan socdaalka dadkaasi halkaa ay ku yimaadaan waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan go'aanka ka soo baxay shirkii ay shalay ku yeesheen dalka masar wasiiradda afarta waddan ee carbeed ee arrimaha dibadda ee u jira xiriirka dalkaasi qatar sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka holand oo markii labaad loo doortay magaalo ka mida magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi nin duqa magaalada iyadoo islaamka waddankaasi uu cadaadis kala kulmaya aragtida bulshada iyo kooxo ka soo horjeeda magacaabista ninkaa loo magacaabay warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa iyo sidoo kale ciyaarihii balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
maraykanka ayaa wargeliyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu qaadi doono tallaabo milatari si uu uga hortago khatarta ka imaanaysa kuuriyada waqooyi balse ay taasi door bidayaan inay arrinta lagu xaliyo hab diblomaasiyadeed iyo go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah go-aanka maraykanka ayaa yimid maalin kadib markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay gantaal nooca blastiga ah ee isaga kala gooshi kara qaaradaha safiirka maraykanka u jooga qaramada midoobay niki heli ayaa sheegtay in maraykanku uu isu diyaarinayo inuu dalkiisa iyo sidoo kale xulafadiisaba difaaco waxaa kale oo ay intaasi raacisay in maraykanka ay ka joogaan dalka kuuriyada koonfureed ciidamo gaarayo siddeed iyo labaatan kun iyo shan boqol halka jabaanna ay degan yihiin konton kun oo askari oo maraykan ah gantaalkii ay waqooyiga kuuriya riday talaaladii ayaa dhaliyey cambaarayn caalami ah iyo walaac dhinaca diblomaasiyadda ah
wasiirka arrimaha dibadda qatar ayaa ku eedeeyey sacuudiga iyo isutaga imaaraadka carabta inay hogaaminayaan cunaqabataynta ka dhanka ah qatar xilli wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay arbacadii ka soo saareen dalka masar bayaan ay ku sheegeen inay ka xun yihiin jawaabta diidmada ay qatar ku diiday inay aqbasho shuruudaha ay u soo jeediyeen sheekh maxamed bin cabdiraxmaan alathani ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in sacuudiga iyo imaaraadka ay yihiin awoodda gadaal ka riixaysa ololaha ka dhanka ah dalka yar ee ku yaala gacanka carabta hadalkan oo uu wasiirka ka sheegay magaalada london shalay ayaa ku soo beegmay hal bil kadib markii ay afar waddan oo ka mid ah dalalka khaliijka ay xiriirka u jireen qatar iyaga oo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada dowladda qatar ayaa beenisay eedaha loo soo jeediyey
aroor suuban dhegaystayaal waa khamiis halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a wasiirada arrimaha dibadda ee afarta dale waddan ee carabeed ee xiriirka u jaray qatar ayaa ku kulmay shalay dalkaasi masar kuwaas oo sheegay in ay sii socon doonto cunaqabataynta ay bishii hore duldhigeen dalka qatar warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray waryaheenna xuseen saxnuuni
war murtiyeed ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar sacuudi arabiya baxrayn iyo imaaraadka carabta oo xalay kusoo idlaaday magaaladan qaahira ayaa lagu diiday falceliska dowladda qatar ay ka bixisay waxyaabaha laga dalbaday wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay kulankooda ayaa farta ku fiiqay jawaabaha xukuumadda dooxa inay ahaayeen kuwa aan xigmad ku salaysnayn oo aan waxba dhisaynin saamix shukri ayaa si adag u sheegay dowladaha isbahaysiga inaysan marnaba ogolaan doonin habdhaqanka gurcan ee xukuumadda dooxa sidoo kale wadahadal kama geli karno waxyaabaha aan ka dalbanay dowladda qatar ayuu hadalkiisa raaciyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani masar للأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية saamix shukri waxa uu yidhi waxaan aad ugu xunnahay falceliska aan habboonayn ee dowladda qatar ay bixisay taasoo si qoto dheer aan u xalinaynin mashaqada alowsan sidaasi darteed waxaan u aragnaa mid muujinaya xukuumadda dooxa inaysan doonayn inay ka laabato siyaasaddeeda wax burburinta ah نجد أنه لا ي- يضع الأساس لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنفذها warmurtiyeedka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa lagu sheegay inay qaadayaan tallaabooyin kale oo waafaqsan qaanuunka caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya caadil al jubayri oo la hadlay warfidyaanka ayaa dhinaciisa ka sheegay in kulankooda uu ahaa mid daraasayn ah ayna qaadan doonaan go-aano kale oo ka dhan ah xukuumadda dooxa هناك مقاطعة سيا- سياسية مقاطعة اقتصادية مقاطعة فهذه الأمور هذه ستستمر إلى ما حين تعدل قطر سياساتها إلى الأفضل cadil al jubayri ayaa yidhi siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waan qaadacnay dowladda qatar taasoo sii soconaysa inta xukuumadda dooxa siyaasadayda ay wanaajinayso sidoo kale waxaa socon doona wadatashiga ku aadan arrinkaasi waxaan xaq u leenahay buu yidhi qaran ahaan inaan qaadanno tallaabooyin la jaanqaadaya qaanuunka caalamiga ah هنا التشاور مستمر ولنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo baxrayn laguma xusin waxa ay noqon doonaan tallaabooyinka xiga balse xildheerayaasha carabta ayaa tilmaamaya in marka hore dowladda qatar laga saarayo ururka dowladaha iskaashiga khaliijka jacfar cabdilaahi xasan oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa uu soo kordhin karo bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha isbahaysiga ee sacuudiga ay horkacayso war murtiyeedka ka soo baxay afarta dowladood ee wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka dhacay ee magaalada qaahira ee dalka masar waxay sheegeen inay ku gacan seereen jawaabihii ay ka ka bixisay dowladda qatar saddex iyo tobankii qodob ee la hordhigay Ee, sidaas si lamid ah waxay sheegeen inay ku soo rogi doonaan dowladda qatar cunaqabateeno ayaga hadda weli aan la sheegin waxa ay yihiin shirkooda labaad oo ka dhici doona maga caasimada dalka eh, baxrayn Eh, waxayna dowladaha ka madax adeegeen in eh, ay qaataan soo jeedinaha ay soo jeediyeen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo la soo xiriiray waqtiga shirka uu socday madaxweynaha masar sisi Eh, sidaas si lamid ah eh, wadahadaladii iyo iyo dhexdhexaadnimadii ee wada dowladda kuwait oo aan weli wax natiijo ah aan kasoo bixin marka waxaa la dhihi karaa arrintaani eh, waxay ku socotaa meel aan la ogeyn xeeldheerayaashu waxay sheegayaan in arrintan eh, qodobadan ka soo baxay maanta ee wasiiradan inay sii cakilayso ee xaaladii taagneyd dowladda qatarna waxay leedahay ee arrintan wax jawaaba kama bixinayno ama wax tanaasulaha kama bixinayno maadaama ay tahay faragelin lasoo farageliyay arrimahooda gudaha gabagabada warmurtiyeedka ayaa lagu soo dhoweeyey shirkii dhowaan dowladaha islaamka iyo maraykanka ugu qabsoomay dalkaasi sacuudi arabiya iyo dadaalada nabadeed ee uu samaynayo amiirka dowladda kuwait arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii arbacada ay ku ekeed muddada ugu dambaysay ee loo qabtay xukuumadda dooxa xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegaystayaal danjiraha soomaaliya u fadhiya magaalada kuwaalalambuur ee caasimadda maleeshiya abukar cabdi cismaan ayaa sheegay inay jiraan dad dhallinyaro ah oo lacaga ka qaata ardada doonaysa in ay dalkugalka waddankaasi maleeshiya helaan taas oo uu sheegay inay dhibaato ku noqon doonto amaba ay ku tahay ardada iyo safaaraduba waxa uu ugu baaqay dadka doonayay in ay si sharci ah ku tagaan waddankaasi inay safaaradda soomaaliya ay diyaar la tahay inay arrimahaasi ka caawiso wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay danjire abuukar cabdi cusmaan wallahi horta arrimahan horta em, dhinaca waxbari wax u weyn annakaan haddan qabano horta arrimaha waxbarashada waaye waxbarashada runtii em, dad badan arday badan ayaa meesha joogaan ilaa maaragtay eh, afar kun shan kun ayaa meesha degan horta soomaali ahaan waxaa meesha degan ilaa sideed kun ayaa degan soomaalida marka laisku dardaro dadkii maaragtay deegaanadii yurub dadkii kasoo noqdeen dadka deegaanka ilmahooda yararka wax ka baranayaan dadkii ganacsatada marka laisku dardaro macala ardayda ilaa toddoba kun sideed kunaa degan horta soomaalida laakiin waxaa u badan arday u badan ilaa shan kun waa ardayda marka ardaydaasna jaamacadaha kala disan ayaa wax ku bartaan runtii soomaalida ardayda hadda meesha degan oo macal carabtii afrikaanka marka laisku dardaro adi soomaalida runtii aada loo ammaanaa markii jaamacadda usoo dirsado marka jaamacaddii markay ogolaato marka process dheera la marayaa horta waxaa la marayaa qofka shahaadadii soo dirsana baasboortka soo dirsana masuuradii soo dirsana waxbarashadiisii ayaa la qiimeynayaa buundooyinkii kaleeto oo markii iskuulaadkii uu ku jiray wixii soo bartay oo dhanaa la fiirinaya hay-adaa jirta la yidhahda e g m s oo qaabilsan ardayda maratay barnaamaha ka imaanayaan oo qaabilsan sidii maarata u heli lahaayeen iskuulkoodii mise jaamacadda sidii u heli lahaayeen iyo sidii waxbarashadii markaas hadhowta maarta dabagelkii iyo waxaas iyo biisooyinka oo dhan hay-addaasa ka shaqaynaysa waa hay-ad dawladeed oo dawladda maleeshiya gooni u xil saartay in arrimahaasi ka shaqaynayaan laakiin annaka soomaali aday waa taqaanaa dhibaatada haddana haysata waxa waaye badi si toos waxa kuma raadsanno dilaal ayaa meesha soo galaya dilaal markii soo galana dadkii banaanka wax ka weydiistana oo banaanka maarta arjiga usoo dirsana dilaalka usoo dir dilaalkii horta lacag u saarana runtii
waa tahay ee ka safaarad ahaan adinku kaalin noocee baad ka geysataan inaad ardada ku dhiirigelisaan in si toosa hay-adaha dawliga ahi ee shaqada ku leh arrimaha waxbarashada waddanka maleysiya ay ula xiriiraan islamar ahaantaasina ay ka joogsan lahaayeen sida aad sheegtay dilaalkan dhexe ee dhexda ku jira oo dhibaatooyin laga yaabay in ay ku keenaan oo dhinaca lacagta iyo wakhtiga sidoo kalena waxbarashadii ay heli lahayeenba ay meesha ku waayaan
horta runtii annaka waxyaaba mar badan aan faafinay gudahana warkii dadkii badan waa gaadhsiinay facebookyadan ku qoray ee wasaaradda waxbarashadana maarata dada maarata farnimo waa u diray wasaaradda maarata arrimaha dibadda wixii waa u diray marka horta dadkii maarata maarata sidii hore maaha hadda waxyaacalar ayaa ku noqonayaan arrimahaas oo dhan maadaama maarata wixii markii horeeto ee warkii dadkii ma gaari jirin dadkii marka warkii gaari jira waa warkii dalaalinta gaari jira laakiin hadda dadkii waxaa helayaan warka safaaradda annaka safaarad ahaan waa u fududeynaa runtii dadkiina soo gaaray iyo wixiin man soo gaaray ulli kulli maarta waa u fududeynaa waxaan ugu daran qofkii haddii maarata toos u yimaado immigrationka wixii marka marmarka qaarkood waa daahina waxay ku daahineen documentka ayaa fiirinaya hadda midii labaad laga yaaba qofkan shahaadadiisii in buundadiisi aan buundo fiican ahayn mi shahaadadiisi anka ina shahaado fiican aan ahayn taas ayaa keenaysa marmarka qaarkood dadka qaarkood inay wax ku waayaan markaasna waxaa waaye waana lasoo weydiiyaa wixii saxna marka warqadaan qora waxaan leenaha waxaan shahaadadana waa sax waaye qofkan waxbarashadiisa laloo ogolaado caqabado hadda kale oo taagan ma jiraan oo aad doonaysaan in si gaara diiradda loo saaro wallaahi caqabada ugu daran waxaa waye runta haddii kuu sheego annaka dhibaatooyinka haddana haysta waxaa waye meel kasta waa jooganaa marka arday isagoo jaamacadda dhiganaya wuxuu rabaa in maarata visa la saaro visa suuqu inuu ka raabsado maaha jaamacaddiisu ka heli karaa mise jaamacaddu ka heli karaa lacagu bixinaa iigu bixinaa jaamacaddiis toosu ka helaa marka meeshii jaamacaddu ka qaadan lahaa dilaal uu dirsanaa visa bugoo loo soo saaraya marka waxyaaba ugu weyn hadda anaku anigoo hadda wax qarinayno waxyaaba ugu weyn hadda dhibka hadda maarata soomaaliya hadda haysta waa biisooyinka noocaas marka waxaan uga digaynaa wax maarata sharci daro dalkan soomaali waa diyaar u yihiin maleeshiya in soomaaliya wax u qabato soomaaliya soo dhaweyso ardayda soo dhaweeyaan dawladda soo dhaweeyaan ganacsada soo dhaweeyan
kaasina waxa uu ahaa safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka maleeshiya abuukar cabdi cismaan waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan oo jooga washington
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin magaalada dalka holland oo markii labaad loo magacaabayo qof labaad oo muslim ah mid ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi inuu ka noqdo duq magaalo sidoo kale waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan dalka jabuuti oo looga dabaaldegay lagana xusay maalinta loogu talagalay afarta bisha ee dalka maraykanka ay xorriyadda qaateen jaamaco haddii aan xusuusino dhegeystayaasheenna hadda nagu soo biirtay wararkeenii ugu waaweynaa kuwa caalamka aan saaka dhegeystayaasheen u haynana waxaa ka mid ahaa wasiir wasiirka arrimaha dibadda qatar oo ku eedeeyay sacuudiga iyo isutaga imaaraadka carabta inay hogaaminayaan cunaqabateynta ka dhanka ah dalka qatar
waa tahay dhegeystayaal waxaan weli ku guda jirnaa idaacaddeenii aroornimo waxaan u noqonaynaa haddii eebaha layihahda barnaamijyadii aan idinkugu talagalnay dalka holland waxaa la magacaabay qofkii labaad oo muslim ah oo noqda duq magaalo labadii kun iyo sagaalkii waxaa magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee rotterdam duq magaalo loogu magacaabay axmed abudaalib axmed abudaalib oo waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka marorka halka toddobaadkii aanu soo dhaafnayna axmed markuush loo magacaabay duqa magaalada arenham oo xuduud la leh dalka jarmalka hase ahaatee xisbiga midigta ah ee xagjirka ah muslimiintana aadka uga soo horjeeda ayaa arrintaasi sharaf dhac ku sheegay inay dalka holland ku tahay cabdimaalig cabdiqaadir napoli oo ka mid ah indheeregaradka holland ayaa arrintaasi uga warramay ee laanta afka soomaaliga isagoo ku sugan dalka holland ayuuna qadka telefoonka iigu warramay waxaana uu cabdimaalig noo sheegay wuxuuna cabdimaalig noo sheegay sida marka ugu horreysa lagu doorto maayarada ama duqowda magaalooyinka dalkaasi holland
horta niyahow duqa magaalo oo ay ka duwan tahay oo dad badan baa hadda ka qaylinaya oo ku saabsan inaanay si dimuqraadiyad ahayn aan lasoo dooran waa magacyaa lasoo bandhigaa waxaa loo saaraa commission arrintan ka shaqeeyo dadkii doonayay inay jagada soo raadsadaan marka ay soo gudbiyaan c v-gooda iyo sababta ay u doonayaan waxaa loo saaraa commission magaalo walba waxay dadka iyaga lasoo doortay ee xildhibaanada magaaladaas ah ayaa waxaa laga qabtaa oo xisbiyadu ay keenaan commission commissionkaas iyo commission kale ayaa isla fiiriyo dabadeedna halkaas ayay waxay ka soo doortaan qofkii ay u arkaan in uu u qalmo inuu jagadaas qabto dabadeedna waa magacaabis waddankan waa lasoo magacaabaa qofka maayarka ah commissionka way soo gudbinayaan markaasa ay lasoo magacaabaya tahay dalka holland waa qofkii labaad ee hadda loo magacaabo duq magaalo magaalada rotterdam ayuu muddo dheer axmed ka ahaa duq magaalo haddana axmed markuush ayaa magaalada arenham loo magacaabay muran badan baana ka dhashay waa shaksi nooc ma ah axmed markuush axmed waa qofkii labaad oo dadka moroka kasoo jeeda jinsiyadooda oo magaalo weyn oo waddankan ka tirsan ka noqdo maayar ka noqonaya sidaa sheegtay axmed abutaalib ayaa magaalada rotterdam ee magaalada saddexaad ka ah duqa magaalada labaduna waxay ku wada dhasheen ma aanay ku dhalan waddankaane ayaga oo yaryar ayay waddankan yimaadeen labaduba marayka ku dhasheen axmed markuush waddankan sagaal jirkiisii aabihiis oo dadkii ka shaqaynaya waddankan ayaa keenay asagoo sagaal sano jiro halkan ayuu degenaan jiray shaqooyin kala duwan buu soo qabtay waxa uu markii dambena noqday ciidamada booliiska oo uu ka shaqaynayay muddo ciidamada booliiska markuu muddo ka shaqaynayay ayuu wuxuu u wareegay dhinaca siyaasada asagoo magaalada amsterdam uu degenaa kasoo galay qeyb kamid ah uu ka noqday ninka guddoomiyaha ka ah oo waax kamid ama degmo kamid a magaalada amsterdam ayuu ka noqday guddoomiye oo muddo ka ahaa xisbiga shaqaalaha ayuu ka tirsanaa kadibna wuxuu noqday dadka ugu activesan ama ugu codka dhaadheer ee welibana aad dhaliil ugu soo jeedinaya dadka ajaanibta ee gaar ahaan waddanka uu ka dhashay dadka ah ee halkan degan kadib waxa uu galay aqalka labaad waddankan ama baarlamaanka oo uu toddoba sano xildhibaan ka ahaa toddobadii sano ee xildhibaannimada markii hadda doorashadu ay dhaceysay xisbiga shaqaale uu ka tirsan yahay kaalinta saddex iyo tobnaad ayuu kaga jiray oo isagu musharax buu ahaa nasiib xumo xisbiga ayaa waxaa helay sagaal kursi marka banaanka ayuu ku dhacay wata marka nin muddo saas ugu soo jiray siyaasadda iyo booliis ahaana wuu ahaa waxaa la isweydiin karaa marka ninka isagoo sagaal jira dalka yimid booliis ahaa kasoo qayb galay shaqooyinka degmada tan baarlamaanka dalka in ay muran badan uu ka yimaado magacaabistiisa loo magacaabay magaalada arenham maxaa sababi kara ayaad is leedahay horta runtii way aragnimo badan ayuu lahaa magaaladana ma aanu degenaan jirin laakiin kow iyo labaatan qof ayaa shaqadan soo raadsaday kow iyo labaatankii qof ee soo raadsaday axsaabtii ama xisbiyadii ku guulaysay magaaladaasito oo ay ku jirto xisbiga shaqaalaha uu asaga ka tirsan yahay oo ay ku jiraan xisbiye kala duwan ayaa iyagu commission loo saaray la yidhi ka soo xula kow iyo labaatankaas axmed wuxuu noqday qofkii ay markaas u arkayeen dadkaasi inuu yahay qof u qalma gaar ahaan dhinaca nabadgelyada oo markaan culays aada loo saaray iyo dhinaca waxaa layaha integrationka labadaba portfolio fiican ayuu ku lahaa oo waa uu kasoo shaqeeyey aqalka markuu ahaa iyo markii uu boliiska soo ahaan jirayba maxaase maxaa lagu dhaliilayaa marka cabdi maalig runtii asaga lama dhaliilaya cidda keliya dhaliilaysa waa xisbiga b f ay dhahaan oo xisbiga uu ninkii aada muslimiin aamka u caan ahaa ayaa isagu u arka in nin morokaan ah uu wadankan markii labaad uu ka noqdo waxay leeyihiin wadanka iyaga waana laga qaadanaya dad noocaas ayaa waxay noqonayaan ka noqonaya maayer marka xisbigaas ayaa dhaliisha weyn uga imanaya oo maanta oo arbacaa laftigeeda hogaaminaya oo keen weerders ay yidhahdaan iyo dad badan oo ka tirsan oo ilaa iyo dhowr boqol ah ayaa waxay banaanbax ka sameeyeen magaaladaas iyagoo kasoo horjeeday magacaabista ninkan oo u arkaa inay tahay wax aad ceeb ugu ah degmadaas ireland iyo guud ahaanba dalka netherland kaasina waxa uu ahaa cabdimaalik cabdiqaadir naaboli oo ka mid ah indheergaradka soomaalida holland oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo jooga dalkaasi holland waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur iyo wariyaheenna magaalada minneabolis maxamuud mascade mahadsanid jaamac dhegaystayaal waxaa maalmahan baa ka soconayay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee xagaaga ee sanad walba lagu qabto magaaladaasi waxaana maalmahan oo dhan nagaga soo warramaya halkaasi wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade hadda ayuu khadka telefoonka magaalada minneabolis toos ugu jira mascade haye ciyaarihii halkay marayaan hadda
nuur aad iyo aad baad umahadsan tahay ciyaarihii waxaa maanta amaba xalay markay ka ahayd wadanka maraykanka arrimaha soomaaliya soo gabagaboobay wareeggii lix iyo tobnaad oo kooxuhu hadda waxay usoo baxeen wareegga sideedda oo afar kulan oo ka dhimanayd kooxuhu inay soo gudbaan ayaa la ciyaaray kulankii koowaad waxa uu dhex maray kooxaha somalia tigers iyo portland oo ahayd koox ka socotay gobolkaasi oregon tigersna dabcan waa gobolka minnesota labadan kooxood ciyaartoodu barbara ayay ku dhamaatay laakiin rigoorayaal ayaa waxaa guusha ay ku raacday kooxda somalia tigers rigoorayaashaasina waxaa xusid mudan nuurow in goolhayaha kooxda kubadda cagta ee somalia tigers uu laba rigoore ka badbaadiyey ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee portland oo ka socotay gobolka oregon kulankii labaad isna barbara ayuu kusoo idlaaday oo rigoorayaal ayaa lagu kala badiyey waxaana ku tartamayay kooxda rochester ee gobolka minnesota iyo gargaar oo ah koox ka socotay magaalada st cloud ee gobolka minnesota iyadna ciyaartaasina rochester ayaa kusoo baxday rigoorayaal ohio oo gobolka ohio koox ka socoto la yihahdo north starsna waxay laba iyo hal ku dharbaaxday kooxda denver oo gobolka colorado ka socotay aldi oo ka tirsan kooxaha st cloud ee gobolkan minnesotana waxay afar iyo eber ku dardartay kooxda qabri bayax f c la yidhaahdo oo labadan kooxood nuurow waa ciyaaraha derbiga loo yaqaano milaanooyinka iyo elclassica iyo tottenham iyo arsenal oo ciyaaraya oo kale u dhigantaa waayo markaad eegto sida labadan kooxood ay ciyaartooyda garoonka loo qayleynayay laakiin afartaasi gool ay ku badisay kooxda aldi laba ka mid a waxaa u dhaliyay wariyahankooda la yidhaahdo maxamed jayce waxaa xusid mudan inuu hadda dhinaca iga taagan yahay tababare tababare axmed ismaaciil oo ah madaxa guddiga qabanqaabada ee ciyaarahan halkan ka socda ee somaali wiga la yidhaahdo bal isaga ayaan jeclahay kooxaha soo baxay ilaa iyo hadda siday iskugu aadeen inuu iga warramo axmed adigoo barnaamij kusoo dhawaanaya sideedda kooxood hadda soo gudubtay sidebay iskugu aadeen goormaasi ciyaarahoodu bilaabanaya mascadda marka hore waa mahadsan tahay adiga iyo v o a voice of america berri waxay bilaabanayaan cayaarta koowaad afarta galabnimo waxaa dheelaya aldi iyo qaranka oo laba oo hal magaalo ka imaadaen st cloud waxaa dheelaysoo kale tawakal oo arizona ah stateka arizona ka imaada iyo ohio north star oo iyadana ohio ka imaada geemka saddexaad waxaa dheelayo rochester minnesota iyo ohio united oo ohio ka imaada geemka ugu dambeeyana waxaa dheeli doonta somalia tigers oo minneapolis ah iyo o b k oo seattle washington ah
axmed dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa galab walba aan arkaya garoonka inay kasoo qeybgelayaan maalmihii bilowga hore dhalinyarada kubadda cagta unbaa joogta hadda laakiin waxaan arkayay waalidiin caruurtooda wadata hablo garoonka imaanaya dhalinyaradii oo soo badanaysa ka guddi ahaan ciyaaraha noocaana markaad qabataan weliba xilliga kuleylaha oo dhalinyaradu wax fara badan oo howlaha aysan iskuulaadka fasax laga yahay maxay u tahay bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota sidaa la socotid horta hore koobkan hadda dhacaya waa labaatan iyo afar tiam weligeed taariikhda ma aysan dhicin labaatan iyo afar tiam xataa waxaan umalaynaya sira-aha soomaaliya inaysan mid ay tahay labaatan tiam marka waxaan ka keenay dhalinyaradoo dhan state walbo waxaana u keenay inay isku bartaan ay ku walaaloobaan oo sports ahaan ay isu tusiyaan waxaana oo kale oo usameynaynaa isbuucan a aragtay oo qoraxda ee kulusha oo meel walba maaragta adduunka lasiga imaanayo dhalinyaradu waa waktiga keliya ay ku mashquulsan yihiin banaanka iyo ceersi iyo dagaal iyo iyo dhibaatooyin badan marka waxaan ugu talagalnay dhalinyarada inay maaragtay ku mashquulaan wax ay ka maaragtay faa'iidayaan wax ay ka faa'iidaysanayaan sidaa la socotid masa mascado maalinwalba galab walba waa noo imaanaysa aad iyo aad ayaa umahadsan tahay maalinta ugu yartahay shan kun oo qof ayaa maaragtay kasoo qayb gelaysa marka waxaan ugu talagalnay dhalinyaradan inay aan ku badbaadino aan wax ugu qabano aan maaragtay aan ku xusno isboortiga iyo maaragtay iyo soo nooleynta isboortiga gobolkan minnesota waa ka dhintay hadda waxay u eg tahay north america o dhan in maaragtay inta loo soo wada cararayo waa tahay axmed aad baad umahadsan tahay nuur marka sidaasi quruxda badan ee xiisaha leh ayaa koobku weli uga soconaya magaaladan minneapolis ee gobolka minnesota haddii aan dhegeystayaasheena xasuusiyo marka coach axmed uu leeyahay brito waktiga soomaaliya kama hadlayo ee waktiga maraykanka ayuu ka hadlayaa laakiin xilliga soomaaliya haddii lagu cabiro habeenimada marka ay ka tahay halkaasi oo caawa oo kale ayay kulamadu halkan ka dhacayaan waa mahadsantaa masacadde waktigan aad ayuu noogu yaryahay marka aan aadno ciyaaraha dibadda adigoo aad usoo koobaya warka suuqa kala iibsigana waxaa ugu weynaa lagasete ninka la yidhaahdo oo arsenal ku biiray marka noo soo koobal arrintaasna ciyaaryahankan lakaset arsenal waxa ay kusoo iibs kusoo iibsateen lacag gaaraysa waxaa laleeyahay marka laysu geeyo kama dambaysta lacagtaasi ilaa iyo konton iyo saddex milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankani dabcan dad fara badan waxay isweydiinayaan ma wuxuu noqonayaa ninkii lagu bedeli lahaa sanches oo arsenal baa sanches sii daynaysa mise macalinka arsen wenger wuu isku haysan doonaa haddii ciyaaryahan sanches oo arsenal la joogo lakaseedna ay haystaan waxay noqon karayaan koox u dagaalami karta sanadka dambe amaba xilli ciyaareedka soo socda in ay ku xafilsanto ugu yaraan soo bixista ciyaaraha champions league oo ay ka baaqatay marka dhinaca kale waxay leeyihin dadku lakazed oo nin hoos fiiriya tulow arsenal muxuu kusoo kordhin doonaa marka lama garanayo laakiin taageerayaal fara badan oo arsenala waxaad moodaysaa inay faraxsan inkastoo anigu weli kooxdaasi aan loon ku maqanahay inta arsen wenger joogo waayahay waa mahadsantaa mascadda waan arki doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa markaana aanu ku nasanno kaalimihii heesaha
oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday dambarsamee ku jiibsaday oo dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii guyaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dalawageeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo naba deegaanka lagu yaal deymada sidooda adiguna ideeqido ishaa dojinaysa ku dabacdi laabtuna
heestaa dalsan ee ay wadajirka ugu luqeynayaan yurubgeeniya iyo cabdicasiis iskalaaji dhegaystayaal waxaa ay u dambeysay idaacaddeenna iyo aroornimo tan iyo kulantadeena dambana waa nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac oo idinleh ismaqaldan oo xiisa
dusha ubaxi buuxu sameeye oo gacalka buuraha iyo dooxyadiinaba dhibicii darooriyo biyihii durdurayaan biyihii durdurayaan daymada sidooda adiguna ideeqdo nafta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.